habeen wanaagsan waxaad la socotaan v o a washington qaar ka mida kalluumaysatada badaha puntland ayaa ka cabanaya maraakiib iyo doonyo shisheeye oo culays ku haya kalluumaysigooda muuse cali jaamac oo isagu ah guddoomiyaha shirkad kalluumaysi oo lagu magacaabo kafco ayaa waxa uu sheegay in maraakiib iyo doonyo tiro badan ay ku sugan yihiin badda islamarkaasina ay qaarkood waxyeelo naf iyo maalbale ay soo gaarsiiyaan maraakiibta iyo doonyahaasi ismaaciil xuseen farjar ayuuna khadka telefoonka ugu waramay
waxaan joogaa sidaa u sheegtay magaalada la yihahdo benderbayla waa marka kalluumaysi oo qadiima oo taariikhiyana kuwa ugu waaweyn dalka soomaaliya ka mid a aniguna waxaan ka mid ahay ganacsatada oo kalluumaysatada oo halkaa waxaan ku hayaa baraf dhaliye iyo qolkeyda oo kalluunka lagu keydiyo iyo sixiimado aanu ku kalluumaysano marka saddexdan sano ugu dambeysay waxaa soo baxay waxaa soo ifbaxay in si kastaba ha ahaatee in barnaamijkaas la baabi'iyey oo maraakiib jariif ah iyo doonyo waaweyn oo iiraan laga leeyahay iyo kuwa maxaa la dhahay yaman laga leeyahay oo intaba ay saaran yihiin baxri iyo siximado iyagu kalluumaysanaya in badda lagu soo daayo waan gartay ruqsadna ay ka sitaan maamulka puntland meeshii annagu aanu ka jilaabanayna ka jilaabanayaan waana naga agab fiican yihiin waana naga aqoon badan yihiin waana naga hanti badan yihiin marka waxaa dhacday in xataa maantay magaalada benderbayla oo aanay weli taariikhda ka dhicin in laga waayo wax lagu iidaanto mataqaanaa qadooyinkii in lagala soo baxo badda laakiin muusow dee badweynta hindiya way ballaadhan tahay haddii dee ruqsad la siiyo waynu garanaynaa dee maraakiibta dee dowladduna iyadaa dadkan loo doortay oo intay qiimayso kolba intii ku filan laakiin dhibta gaara ee bandarbeele u gaarkay maxay tahay maxaa adigu aad si gaara haddaad bal dadka u sawirtid dhibta gaarka oo u gaara waxay ahayd mabda-iyan waxaa jiray in wax la yidhaahdo qolada af ingiriiska lagu yidhaahdo exclusive economic zone ama la yidhahdo jiida dhaqaalaha maxalliga ah oo ka kooban labiyo toban nautical mail in dadka kalluumaysatada deegaanka loo daayo oo aan lagu faragelin wixii ka shisheeyana maraakiibta iyo doonyaha ajnabiga ay ruqsada la siiyay ay ka shaqaystaan laakiin hadda waxaa dhacday in meeshii intii dadku ay lahaayeen oo dadka deegaanka lagu mataqaanaa loo loo xirmayn jiray in doonyihii ay soo dhaafeen oo hadda hal nautical mail iyo laba mail iyo ay ka kalluumaysanayaan marka arrintaa way arrintaanu ka cabanayno marka maxay saameyn magaalada ku yeelatay maraakiib iyo doonyo weli way kala wen yihiin maraakiibtu dusha sare bay ka xaalufiyaan laakiin habeenkii markii dadku seexdo ilaa saddex mayl afar mayl shan mayl ayay yimaadaan doonyuhuna waaba joogto iyaga oo annagay nala tartamaan oo taraafkaan u baahanayna kala codisa maxaa dhacay sixiimadiiba badda ka bartay annagana kuwa iyagaan diraa iyagana kuwaday soo diraan waa la isku dhacaa dhib baa taagan weyn runtii marka maraakiib intee la-eg ama doonyo intee la-eg ayaad ku qiyaasi kartaa ama adigu aad aragtay ama kalluumaysatadu ay kuu sheegeen in ay deegaanka aad ku sugan tahay ay ku sugan yihiin doonyaha keliya joogaa waxa weeye ilaa kontoneyn weye waxaan ka hadlayaa degmadu waxay leedahay masaaxad maaragtay oo tuulooyin badan baa ku xirxiran oo oo badda ku teedan oo kalluumaysi joogto laakiin degmada benderbayla ugu yaraan ilaa konton doonyood baa jirta maxaad ku xaqiijin kartaa konton inay intaa joogaan waxaan ku xaqiijin karnaa waxaanu la hadalnaa stationada oo kulule station weeye celiver station weeye barinbar station weeye caris waa station hul meel la yihahdo waa station qolo walba waanu weydiinaa maxaa intee nal habeenkii waxaa u malaynaysaa magaalada inay mataqaana xaflado lagu qabanayo badda nalalka mataqaana kasoo jeeda masawirana waa iisoo diri karaa haddaa ubaahantii improve laba ii kala caddee kalluumaysatadiinu markaa badda gashaan ma kalluun baad badda ka weydaan mise waxa caqabad idinku noqday inaad kalluumaysataan doonyahan ama maraakiibtan kala duwane qaarkoodna ruqsadda haystaan qaarkoodna aanay ruqsadda haysan labadaba waa qabnaa caqabada waa qabnaayo annagu dee habeenkii shabaagaan u dhiganaa ama gargooro qalab kalluunka oo la dhigaa jira caadiyan maqrabkii baa la dhigaa habeenkii meesha yaalaan subaxii baa lasoo baaraa wixii kasoo baxa lagala soo baxaa alaabtaas way burburiyaan ama wayba qaataanba oo waafaqtaan oo iyaga qaata oo naga nooga horeeya waxaana weeye masaaxadiina waaba laysku haystaayo waxa weye meeshii xataa meel aan marno oo ka kulmaysanaan balacna adiga ma lagaa qaatay marra ma dhacday in adiga ma intaad shabag dhigatay badda ama dadka kuu shaqaynayo kale inay intay shabag dhigteen laga qaatay ama laga jiiday doontoodii annaga waxaan ku sheegaynaa hadeer yacni waxaa dooni dhan oo socota baa la dul maray dooni kalaa dul marnay nin baa ku dhintay dhibaato weyn bay gaa- baa gaadhay sixiibtii sixiimadii ninkiina wuu dhintay arrintaasna meel yacni bayla iyo ayl u dhexaysa ayay ka dhacday waa hadeer waxaa laga joogaa umalaynaa toban cisho meelahaas marka doontii mar la qabtay wax jiidhay ee doonta dul martay waa la hayaa doontaas ayl baa lagu hayaa ha
muuse cali jaamac oo ah guddoomiyaha shirkad kalluumaysi oo lagu magacaabo kafka oo ka jirta puntland una warramayay ismaaciil xuseen farjar ayuu kaasi ahaa
dhinaca kalena madaxda puntland ayaa sheegay in ciidama ay u direen inay soo furtaan markabka afduubka loogu haysto xeebaha degmada calowla islamarkaana ay sor fadhiyaan raggii haystay markabka iyo weliba wadahadal looga dhaadhicinayo in ay si nabdoon u sii daayaan haddaba wariyahayaga faadumo yaasin jaamac ayaa warbixinta goordhoweyd magaalada boosaaso nooga soo dirtay agaasimaha ciidamada badda puntland cabdiraxmaan maxamuud xaaji oo ay v o a la xiriirtay ayaa sheegay in ciidamada badda puntland ay habeennimadii xalay gaareen xeebta degmada caluula isla markaasna ay ciidamadoodu hor fadhiyaan markabkii oo ay gacanta ku hayaan kooxihii qafaashay markuu kooxda wuxuu joogaa xaabo meesha la yidhaahdo markoodase wuxuu ku sugnaa meesha la yidhahdo caluula ciidanku wuxuu gaaray xalay habeennimo wuxuu gaaray caluula isla markiina waxay kusoo noqdeen eh, meesha la yidhahdo eh, xaabo ciidankuna way- way ka fadhiyaan kabaabiga u fadhiyaan ma garanta agaasimaha ayaa sheegay in iminka uu socdo wadahadal u dhexeeya maamulka gobolka gardafuw iyo odayaasha deegaanka haba yaraas wax dagaala ma jiraanin Eh, dabcan eh, waxaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka gardafuul Eh, wadahadal baa wuxuu socdaa guddoomiyihii iyo odayaashii beesha meesha deganaa Eh, dabcan kolley markabkaas hawshiisa inay si waawaana ku dhamaato banaanaysa insha allah agaasimaha oo aan wax ka weydiiyey haddii kooxda markabka qafaashay ay ka dhaga adeygaan wadahadalka ayaa ku jawaabay arrintaas dagaal bay ka imaan doontaa insha allah marka nukanu khayr baan waxaan ujeednaa inay waa waan ku dhamaatay laakiin haddii la fursan waayo hadda dabcan dowlad baa meesha ka jirta awaamirtana dowlad baa agaasimaha ciidamada badda puntland ayaa sheegay in markabkan uu ganacsato soomaaliyeed shidaal uga soo qaaday dalka jabuuti islamarkaasna uu ku sii jeeday magaalada muqdisho waxaana uu kooxda markabka afduubtay ugu baaqay inay ku sii daayaan si nabadgelyo ah markabkaan markabka lumaysi maahan markab dhibaato meesha u geysanaya maahayn markab wuxuu ahaa meesha marayay oo transpora oo shidaalkaa sida weeye marka waad garan kartaa hadda qofkaas wuxuu noqon karaa inuu qofka noocaas uu markab shidaal wada qabsado kuna aan ducodinu ka lumaysi la- la diray kan kulumaysta la diray sharci darra ah ee dowladda u xilsaaran inay la dirto kalumaysta sharci darrada ah waxaan ugu naseexaynana dadka hadda markabkaas haysta in ay dadkaas ay haystaan ee dariiqaas magacayay oo socotada ah inay u fududeeyaan socodkooda inay sii wataan wanaagna arrintaas ay uga dhammaato oo aysan dhinaca kale agaasimaha ciidamada badda puntland ayaa qiray inay jiraan doonyo iyo maraakiib sharci darro ah oo ka kalluumaysta xeebaha puntland balse laga yaabo inay si dhuumaalaysi ah uga kalluumaystaan meelo durugsan waxa uu kaloo sheegay inay horey usoo qabteen doonyo si sharci darro ah ku kalluumaysanayay oo ay leeyihiin dowladaha yemen iyo iiraan si aad ogtihiinna mararka inta badan waxaan soo qabanaa dooyin sharci darro ku- oo ama eeraan ka imaanaya ama yeman ka imaanaya ama meelo kale ka imaanaya bal mararka qaarkood awoodda iyada way ka fara badan tahay dowladdu waxay wakiil u tahay shacabka waxay leedahay liisma inay bixiso xaquuq bay u leedahay marka eh, wixii aan sharci ka baxsan wixii annagu aan gaari karna waan soo qabanaa in badan oo aan gaari weynana way jiraan xaraare maxamuud xaaji oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay inay muuqato in wadahadal ay dhallinyaradu ku sii dayn doonaan markabka kadib markii ay ogaadeen inuu u raraa ganacsato soomaaliyeed arrintaas hadda xalkeedu waa dhow yahay oo waxa weeye dhalinyarada bay ogaadeen kalluumaysatada de iyagu way kacsan yahay oo waxay leeyihiin iyagu dee bahalkan horta inaga ma habboonayn macnaha bahal ee ganacsatada soomaaliyeed leedahay laakiin mar haddii ganacsatada soomaaliyeed leedahay na kasii daaya laakiin sideena nabad baynu ugu ilaashanaynaa weerarada maraakiibta waa sii wadi doonaan haddii ilaahay idan ka dhigo kalluumaysatada ku dhaqan xeebaha puntland ayaa walaac ka muujiyey maraakiib iyo doonyo si sharci darro ah u kalluumaysanaya kuwaasoo ciriir geliyey shaqooyinkoodii maalinlaha ahaa ee ay noloshoodu ku tiirsanayd waxaana arrinkani u muuqdaa mid soo celin kara howlihii burcadbadeednimada ee horay loogu qafaali jiray maraakiibta iyo doonyaha faadmo yaasin jaamac v o a boosaaso